galab wanaagsan dhegaystiyaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah adeaabaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha baagaaban iyo hirarka afrimada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo caalamka dhan dala socotaan bogeyna internetka v o a somaly com idaacadda waxaa nila socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka uganda ee amsom oo sheegay in ku dhowaad laba boqol oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku dileen deegaano u dhexeeya janaale iyo qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada amsom xeelad cusub ay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xubkii nimankii meelaha ay ku kulansanaayeen ayaa xogtoodii la helay meelo badanna ayagoo maxaankuoda weerar u yimid ado boqol iyo maxaankuodada iyo sideetan ilaa iyo laba boqol maxaankuoda waa xaqiiqo wa waxaan ugu darnaa meelaha maxaankuoda lagu duqeeyey waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida waxa aynala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
milatariga dalka uganda ayaa sheegay in ciidanka yuganda ee ka tirsan howlgalka amisom ee soomaaliya ay dileen ilaa iyo boqol siddeetan iyo sagaal dagaalyahaan oo ka tirsan ururka al-shabaab bayaan ka soo baxay milatariga uganda ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay jimcihii weerareen xarumo ay al-shabaab kula haayeen tuulooyinka siigaale adimoole iyo kayitoy ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ilaa iyo boqol kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegaan magaalada muqdisho sida ay sheegeen ciidanka uganda weerarkaasi waxaa sidoo kale lagu burburiyey hub ay lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab ma jirto wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab ciidanka uganda ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta uu midooda afrika ka wado soomaaliya kuwaas oo ay ku lug leeyihiin ciidamo laga soo ururiyey qaar ka mid ah dalalka deriska ah iyo kuwo kale oo ku yaala afrika taageerayaasha hogaamiyaha xiran ee ruushka alexi navalni ayaa maanta oo sabti ah mudaharaadyo ka dhigay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ruushiya meelaha ay ilaa iyo hadda dibadbaxyada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalada khabaroveski ee bariga fog ee ruushka halkaas oo dadkii mudaharaadayay ay ku dalbadeen in la soo daayo navalni muuqaal laga soo duubay banaanbaxyadaasi ayaa muujiyey booliska oo ceyrsanaya koox ka mid ah dibadbaxayaasha oo ku dhiiraday in ay taagnaadaan wadooyinka xilli heerka qabowga magaalada uu marayay toddoba digri oo farenhait ah koox kor kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee ruushka oo lagu magacaabo ovid info ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen ilaa iyo laba boqol siddeed iyo soddon qof oo ka mid ah dadkii maanta ku mudaharaaday magaalooyin ka mid ah ruushka magaalada caasimadda ah ee moscow ciidamo fara badan ayaa la dhigay fagaaraha bushkiniskaya si ay uga hor istaagaan mudaaharaadayaasha navalni ayaa la xiray toddobaadkii hore kadib markii uu dib uga laabtay ruushka oo uu ka maqnaa tan iyo markii la sumeeyey bishii agost ee sanadkii hore kadibna loo qaaday dalka jarmalka halkaas oo lagu soo daweeyey kiisaska dadka qaaday cudursidaha coronavirus ee caalamka ayaa kusii siqaysa ilaa iyo boqol milyan sida ay sabtida maanta ah ku warantay jaamacadda johns hopkins oo diiwaan gelisay in ka badan siddeed iyo sagaashan milyan oo kiis ilaa iyo hadda dalka beljimka afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in cudurka uu weli faraba-an ku hayo dalkaas balse rajada ay qabaan ay tahay tallaalka iyo xilliga guga oo qabowga uu isu bedelo cimilo kulul biljimka ilaa iyo hadda waxaa xanuunka covid nteen ugu dhintay in ka badan labaatan kun oo qof dalka shiinaha waxaa la xiray qaybo ka mid ah hong kong sababo la xiriira baaritaan baaxad weyn oo ay dowladdu ku samaynayso dadka ku nool degmada jordan halkaas oo bishan gudaheeda laga helay ilaa iyo boqol laba iyo lixdan kiis oo xanuunka la xiriira dhinaca jarmalkana saraakiisha caafimaadka ayaa maanta sheegay in inkastoo uu cudurka covid dilay dad ka badan konton kun oo qof ay haddana faafista cudurka hoos u dhacday maalmihii lasoo dhaafay ugu dambeyntiina hogaamiyeyaasha golaha sanadka ee maraykanka ayaa xalay ku heshiiyey in dib loo dhigo dhageysiga dooda xilka qaadista madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in fursad la siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden si maamulka cusub uu u dardargeliyo ajandayaashiisa ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socota hogaamiyaha aqlabiyadda senadka shak shumer oo dimuqraadi ah ayaa jimcihii shalay sheegay in dhageysiga kiiska xilka qaadista trump ee aqalka odayaasha uu bilaaban doono sideedda bisha februari ee soo socota go-aankaasi ayaa waxaa ammaanay hogaamiyaha xildhibaanada jamhuuriga ee kongareeska mitch mcconnell aqalka wakiilada ayaa lagu wadaa in si rasmi ah ay isniinta ugu soo gudbiyaan qodobkii ay usoo cuskadeen xilka qaadistii ay ku sameeyeen donald trump kaasoo ahaa kicin fal lagu ridi rabay dowladda trump ayaa xilka ka degay labaatankii bishii januari ka hor inta uusan waqtigiisa xafiiska aqalka caddhammaan ayay golaha wakiilada xilka qaadis ku soo sameeyeen waxaana ay ahayd markii labaad oo xilka laga qaado taas oo ka dhigtay madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda maraykanka oo laba jeer xilka xayuubin lagu sameeyo dhegaystayaal warkii caalamka galabta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warka caalamka nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington sidii aada wararkaba ku maqleyseen saraakiisha ciidanka uganda ee qeybta ka ah amisom ee ka howlgala soomaaliya ayaa sheegay in ay al-shabaab ka dileen boqol iyo sagaal iyo sideetan ka tirsan maleeshiyada ururkaasi kuwaasoo lagu dilay weeraro ka dhacay tuulooyin ku dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose war qoraal ah oo ay soo saareen ciidanka uganda ayay ku sheegeen in jimcihii shalay ay weerar ku qaadeen meelo al-shabaab ay ku dhuumanayeen weeraradaasi waxaa sidoo kale v o eda u xaqiijiyey maamulka shabeellada hoose wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada xudur howlgalkan duqaynta waxaa deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan ka fuliyey ciidamada amisom ee ka howlgala gobolkaasi deegaanada ugu badan ee la duqeeyey waxay u dhexeeyaan janaale iyo qoryooley gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur c d oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ka warbixiyey duqeynta kooxda al-shabaab loogu geystay deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan
runtii nimanka argixisada maxaa ku ogaa ciidamada amsom xeelad cusub ay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed runtii nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogtooda la helay meelo badanna ayagoo maxaanku weer u yimid adu boqol iyo maxaanku radaa iyo sideetan ilaa laba boqol maxaanku radaa waa xaqiiqo waay waxaan ugu darnaa meelaha maxaanku radaa lagu duqeeyey sida warta beder ee u dhexeysa janaal iyo qoryooley ama tuulada cusmaan gaduud ku taalla sida maxaanku radaa maxaanku radaa busley sida siidaale sida maxaanku radaa meesha liya qoryooley korkeeda meesha liya maxaanku radaa madax baroodi iyo iyo maxaanku radaa dhulkaan adigu maxaan ku radaa nimanka beryahaba maxaan ku radaa axsaan looma soo berin inta udhexaysa walaweyne maxaan ku rahday warmaxan adigu maxaan ku rahdaa nimanka waa si ciidanka xoog dalsoo laftigooda iyo amisomta breshikooda ilaa tortori uu gaaray usbuucyada laga soo gudbay marka nimanka maxaan ku rahdaa dhaawac xun oo dhib xun baa loo geystay nimanka maxaan ku rahdaa argixisada gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu kaloo sheegay in deegaanada la duqeeyey ay ka mid yihiin meelaha iska soo abaabuli jireen kooxda al-shabaab sida hadda warta beder oo qoryooley janaal udhexaysa waa meel saldhig ay ku shirsanaayeen madaxdoodii iyo waxoo dhanba waxaa maxaaka nimanka argixisada baasha madax martay oo shacabka soomaalida halakeeyey meeshay ku shirsanaan geel ugu qalnaa weeye marka intaasoo dhan maxaan ku yihahdaa meesha dhaawac xun ugu soo gaaro waa sii gaalana ku xisaabana maxaan ku raaa dhulkaasoo dhan ilaa janaale agagaarkeeda ay isku dayeen inay soo weeraraan marka marka ciidamada amisom dib casri ay la yimaadeen deegaanaha dagaalka maxaan ku raaa ayaa dadka ahaa ay la yimaadeen marka ciidamada amisom waa u hambal yeelaynaa runtii tallaabadaas ay qaadeen sida nimanka argixisada runtii hadda awooddeeda waxay kusoo hartay maxaan ku yihahdaa miino yar oo meel la geliya oo caadi maxaan kuraa geed korkiis la saari maayan awood hadda ay ku dagaalaan ma jirin sidii labada kun iyo iyo ko iyo tobankii iyo labiiyo tobankii saddex iyo tobankii afar iyo tobankii ugu dambeysay sababta markii annaga maxaan ku rahdaa gorgor maxaan ku rahdaa lidary mashruucii gorgor iyo maxaan kura indian ocean operation labadaas operation gorgor operation iyo indian ocean operation labadaasa lagu leesay nimanka hadda waa un frontlineka ay geli jiren hadda wax frontline galaan malaha oo ciidanka hor imaan kara marka ciidamada amisom walaalehen waa hambalyeyneyna runtii gaar ahaan kuwa uganda oo hadda tallaabadan qaaday deegaanadaha dagaalka la yimi aadaan ugu hambalyeynaya runtii tallaabaday qaadeen hadda oo lagu tirtiray nimankan dowsiga dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale kooxda al-shabaab duqayn loogu geystay deegaano gobolka bokool ka tirsan gaar ahaan degmada tayeglow waxaana la gubay idaacad afka shabaab ku hadli jirtay oo degmada tayeglow ku taalay mukhtaar maxamed catoosh v o a magaalada xudur
tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 ayaa dunida waxa ay ku sii dhowaanaysaa boqol milyan oo qof iyadoo dadka badan laba milyanna ay u dhinteen xanuunka warbixin wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi oo uu diyaariyey wariyaha v o a fen robertson waxa inoo soo koobayay cabdixakiin maxamuud shirwac dunida ayaa si qunyar ugu siqaysa inay gaadho boqol milyan oo qof oo ah xanuunka covid-19 sida ay wakhti horeo sabtidan maanta sheegtay jaamacadda johns hopkins waxaa jira in ka badan siddeed iyo sagaashan milyan oo qof oo guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunku iyo weliba in ka badan laba milyan oo qof oo u dhintay yafese fanalthema oo afhayeen u hadlayay wasaaradda caafimaadka dalka beljim oo ka hadlaya taariikhda xanuunka ee dalkiisa ayaa sheegay in wakhtiga la joogo fayrasku gacantiisa ku wato ciyaarta islamarkaana ay jiraan laba ciyaaryahan oo u jooga kuwaasoo kala ah tallaalka iyo weliba xilliga guga fanalthema ayaa intaasi sii raaciyey inuu rajaynayo in cimilada diiran ee xilliga guga ay caawin doonto hoosu dhaca tirada dadka cusbitaalada loo soo dhigaya xanuunka ee dalkaasi beljim dalka biljim ayaa xanuunka covid nneteen uu ku dhacay ku dhowaada lix boqol iyo sagaashan kun oo qof halka ay u dhinteen in ka badan labaatan kun mas-uuliyiinta shiinaha ayaa qayb ahaan xidhay agagaarka hong kong degmada jordan oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan ee hong kong ayaa mas-uuliyiintu ay sabtidan maanta sheegeen inay xanuunka ka baadhayaan qof kastoo aaggaasi jooga kadib markii halkaasi boqol iyo labiyo lixdan qof laga helay xanuunka bishan januari hong kong ayaa xanuunka laga helay wax ka yar toban kun oo qof dalka jarmalka ayaa isagana mas-uuliyiintiisa caafimaadku ay jimcihii sheegeen inkastoo dadka dalka ugu dhintay xanuunku ay kor u dhaafeen konton kun oo qof haddana dadka uu ku soo dhacaya ay soo yaraanayaan sidoo kale maalinnimadii jimcihii ayaa waddamada yurub ay waajaheen caqabad kale kadib markii shirkadda astrazeneca ay shaacisay in bilowgii tallaalka ay gobolka u raraysay aanu dabaqaynin meelihii la beegsanayay ee hore loo saadaaliyey yurub ayaa hore ula tacaalaysay bilaabidda tallaalka inay siiyaan muwaadiniintooda kadib markii shirkadaha tallaalka sameeya ee viser iyo biontag ay shaaciyeen inuu si kumeelgaadha gabaabsi u yahay qaybintii tallaalkooda oo si loo gacan siiyo xaruntooda waxsoo saarka ee biljim ku taalla oo loo xoojiyo waxsoo saarka dalka maraykanka ayaa madaxweyne joe biden uu saxiixay amarro fulineed oo ku aadan bixinta dhaqaale iyo weliba cunto sugan oo la siiyo qoysaska uu saameeyey xanuunkan baahay ee coronavirus amaradan ayaa xoojinaya kaalmada cuntada ilaalinta faa'iidooyinka dadka shaqola'aanta ah ee shaqada raadinaya iyo in dhidibada loo taago in shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha federaalku ay qaataan ugu yaraan shan iyo toban dollar saacadiiba biden ayaa kongareska u soo bandhigay qorshe ah hal trilyan iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar si loo caawiyo dadka maraykanka ee la tacaalaya dhibaatooyinka coronavirus inkastoo aanay caddayn in qorshahani uu taageero ku filan ka haysa sharci dejinta si loo meelmariyo aqalka kongareska ayaa hore u meelmariyey sagaal boqol oo bilyan oo dollar oo ah kaalmo bishii disembar iyadoo qaar ka mida sharci dejinta xisbiga jamhuurigu ay su-aal geliyeen in loo baahan yahay qorshe kale oo kaalmo ah oo ballaadhan geesta kalena jimcihii ayaa dukaanka weyn ee laga adeegtay wolmart ee dalkan maraykanku uu sheegay inuu isu diyaarinayo inuu ku ballaadhiyo barnaamijkooga tallaalka toddoba gobol iyagoo adeegsanaya shabakadooda farmasiyada ee ay leeyihiin aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inoo akhrinayo kaasiyaha waxaana diyaariyey warbixintaasi fen robertson oo ka tirsan v o a
magaalada burco waxaa maalintii afraad ka socotaa carwadii sagaalaad ee ganacsatada somalilan taasi oo ay ka qaybgalayaan islamarkaana wax soo saarkooda ay kusoo bandhigayaan shirkado boqol ku dhow oo isugu jira shisheeye iyo weliba kuwa maxalli ah cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan ku eegaya noocyada ganacsiga lagu soo bandhigay iyo weliba adeegyada lagu bixinayo carwadan ayaa shirkado kala duwan ay wax soo saarkooda ku soo bandhigeen kuwaasoo ay ka mid yihiin badeecadaha iyo weliba adeegyada ay bulshada u fidiyaan oo qaarkood ay cusub yihiin iyo weliba kuwa ay hore u fidin jireen mustafe maxamed sheekh cumar oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka togdheer ayaa v o a u sheegay in ganacsatadu ay uga faa'iidaysanayaan inay waxyaabaha cusub ee hayaan ay bulshada u soo bandhigaan horta sida guud waxaa jirta in sanad kasta hal mar la qabto carwada jamhuuriyadda somalilan marka sanadkan sideed goor horaa la qabtay carwadan waa carwadii sagaalaad ujeedooyinka loo qabtana inta badan waxaa ka mid ah in la xoojiyo lana tuso wax soo saarka iyo warshadaha wadanka haday tahay beeraha xoolaha iyo warshadaha intaba sidoo kale hadba waxa ay ganacsada uga faa'idaysataa alaabtooda ay soo saarayeen waxay wax kabedel ku sameeyeen iyo alaabooyinka ama adeegyada cusub ay usoo kordhiyeen iyo macmiisha sanadka ay usoo adeegayeen waxyaabaha cusub ay ugu talagaleen hadday tahay promotionka hadday tahay iyo waxyaabaha cusub ay soo kordhiyeen hadday tahay sidoo kalena inta badan carwooyinkan waxaa laga dhexdaa koru kaca ama isbedelada hadba ku imanaya ganacsiga waad og tahay iminka waqtiyadan casriga waxyaabaha digital online baa loo guurayaa alaabta lafteedana waa la bedelayaa marka inta badan carwooyinka waxa loo qabtaa waxa lafdhabar u ahay waa wax soo saarka wadanka iyo warshadaha in lagu soo bandhigo iyo in isbedelka ganacsiga ku jira ay dadku fahmaan oo ay ogaadaan carwadan oo sanadkiiba hal mar la qabta ayaa guddoomiyaha rugta ganacsigu uu sheegay inay ka soo qayb galeen shirkado boqol ku dhow kuwaasoo qaarkood ay yihiin shirkado dibadda laga leeyahay iyo weliba kuwa maxalliya shirkadaha ka soo qayb galay waxa ay ku dhow yihiin boqol waxaan u malanayaa labaa ka dhiman markii hore aan xaliga ka jireenay waxay ahaayeen sideetan waxaalan kusoo biiray sagaal iyo toban ka dambeeye baa kusoo biiray laba shir shirkad ka mida waa shirkad caalamiga international waa d b wall shir laba shirkadoodna waxaa laga leeyahay debadda oo dad foreign baa leh inta kale waa shirkad shirkado waddanka laga leeyahay waxyaabaha isugu jiraana waxa way ka mid tahay dhammaanba sectorska uu ka kooban yahay ama noocyada ganacsiga haddii ay tahay warshadihii baa jooga beerihii baa jooga xoolihii baa jooga qoladii servicekii baa jooga herbalkii udugii baa jooga cosmatiskiskii baa jooga hidihii dhaqankii baa jooga shinidii baa joogta nooc ka maqan ma jiro qoladii ahayd waxyaabahan laisku qurxiyaa jooga shirkadihii isgaadhsiinta baanankii intiga way joogaan marka laga yimaado shirkadaha shisheeye wax soo saarkooda keenay amaba ku cusub ayay jiraan shirkado wadani ah hore uga qayb qaadan jiray kuwaasoo qaarkood ay qaybaha kala duwan ee adeegyada tiknolojiyadda halkaasi ku soo bandhigeen waxaana shirkadahaasi ka mid a shirkadda so oo dhinaca isgaadhsiinta ka shaqaysa khadar dirir waa madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi caalamku maanta dee tiknolojiyadii halkay maraysa waadiga og internetkana wuxuu ka mid noqday qayb ka mida nolosha ibni aadamka sida biya loogu baahan yahay internetna loogu baahan yahay annaku dee carwada waxaanu kaga qayb galnay teknolojiyadii ama fast internetkii marka farxadday noo tahay maanta in iskuulladii iyo jaamacadihii ay fiberkii heleen inay maanta online wax ka baranayaan hadday noqoto tuushinkoodii online ku qaadanayaan dhallinyaradii hadday noqoto long distancegii ay ku qaadanayaan marka kalena hadday noqoto xaggii caafimaadka dhakhaatiirtii connection baan u samay dhakhaatiirta waaweyn isbitaalka burco kale dee way toos waxay la xidhiiri karaan dhakhaatiirta kale caalamka joogtay mararka qaarkood operation bay geli karaan marka technology maanta halku marayo waad og tahay annaguna waan ka haqabtirnay runtii sirfiyadaanu haynay iyo kuwo kaloo cusubnana waxaa kaloo khadar dirir u ah madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi soo uu ii sheegay inay jiraan adeegyo ay magaalada gudaheeda ku fidiyeen hawada xuma marna dhulkaanu markaa jeexnaa markaa qofkii burco deganaayo siirooga burco oo ganacsadu taallo ilaa iyo daalo marka halkan carwadu ka dhacayso waanu qodnay waa laba boqol iyo lix iyo labaatan mitir weyn marka halkaasaan ugu geynay hodheelkii hadday noqoto hodheeladii ku dhawaayo oo dhan haddana xaggan kale city balaasaanu geyn marka runtii burco waxaanu siinay fiber installationkii oo free ah waxaanu siinay discountkii oo kalaanu siinay marka runtii waxaanu siinay wax wanaagsan baan burco maanta odhan karaa ganacsiga soomaalida oo caan hore ugu ahaa baayac mushtari ku salaysan wax isweydaarsi ama in agabka la soo dejiyo dibna loo sii iibiyo iyadoo faa'iido la duldhiganayo ayaa waxyaabaha sanadkan ku cusub carwadan islamarkaana lagu soo bandhigay ka mid ah shirkado bixinaya adeegyo kuwaasi ka duwan faadumo maxamed axmed waa asaasaha shirkadda babaya creative group oo adeegyadooda ku soo bandhigay carwadan waxaan walaalo u sameynaa suuqeyn casriya markaan idhaahno suuqeyn casriya waxaa ku jirtaa qaybtii facebooka social mediada waxaana ku jirta qaybta kale la yidhaahdo offlineka bilbordada xaysiisyada tviyada laga soo daayo nashqadaha loogooyinka iyo brandinka ayaanu sameynaa shirkadaha haddaba mar haddii adeegyada noocani ay bulshada ku cusub yihiin sideeba ay dadku u fahmeen amaba ay shirkaduhu ula jaan qaadeen waa tan mar kale faadumo horta dadkeenu waa tusay taabsi mana maaha dadku degdegaan waxyaabaha cusub ee la keeno suuq lasoo geliyo madiima horta oral society aan iska nahay had iyo jeer waxaan jaarka iyo wareys waan iswareysanaa marka waxaan ku bilownay shirkad baan ku bilownay waan iyagana waa shirkad dabadda ka timi oo doonaysay inay inay dalka soo geliso product ay haysteen oo markaa dee ku casri ahaa waddanka taasaan ku bilownay waxaan dadkii tusnay inay productkoodii ama waxay bixinayaan shirkadu bixinayso inaad noocyo kala duwan loo gelin karo suuqa marka kaasaan ka dhiganay tusaaladii shirkada kacis si taasi lamida shirkadaha laydhka ama korontada bixiya ay iyaguna qayb ka ah carwadan iyadoo qaarkood ay macmiishooda fursad u siiyeen adeegyo aanay hore u haysan qadar jibriil aadan waa maamulaha guuda shirkada laydhka ee magaalada burco adeegyada runtii aanu carwadan ugu talagalay waa midaan ugu talagalay inaan bulshada runtii macmiishana aan uga faa'iideyno laba qaybood bay ka kooban yihiin qaybta koobaad macmiisha laydhka cismaasha wixii biil lagu leeyahay biilkoodaas inay twenty bercent helayaan sidoo kale macniisha dabka gashanaysa in lagu siiyo free dabka loogu geliyo muddada ay carwada socotay toddobada cashaa sidoo kale waxaanu heegan u nahay inaanu carwada iftiimino oo runtii aanu qurxino inta badan carwooyinka sidan oo kale ah ee dunida lagu soo bandhigo oo ah kuwa la ysugu keeno agabka iyo adeegyada ay ganacsatadu hayso iyo weliba macaamiishooda ayay shirkaduhu ku soo bandhigaana wax soo saarka dalkooda ay ka soo saareen haddaba marka laga yimaado alaabaha dibadda laga soo dejiyo ma jira wax soo saar ay shirkaduhu iyagu leeyihiin oo ay carwadan ku soo bandhigayaan waa kan mar kale guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka togdheer ee mustafa maxamed sheekh cumar waxaa imika aan odhan karnaa imika shan iyo labaatan warshadoodka toddoba iyo labaatan warshadood oo waddanka gudihiisa wax ka soo saara ayaa ayaa carwadan qayb ka ah oo laga yaabo warshadahaas ama kambaniyada aan kuu sheegayo mid walba inay soo saarto ilaa afar shan ama toban ay tabo marka warshaduhu ma koobno xagada marka laga hadlayo udubdhaxaadka ugu mudan iminka xarwadan ka dhex boqanaya markiiba waxa weeyaan waa alaabta laga soo saaro waddanka gudihiisa xarwadan oo ah tii sagaalaad ee nooceeda ah ayaa maalmo kadib lasoo gebagabayn doonaa iyadoo shirkadaha qaarna ay macaamiishooda abaalmarin halkaasi ku guddoonsiiyeen aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir waxaa warbixintaasi inoo soo koobaya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka weli waxaa muran uu ka taagan yahay doorashooyinka la filayo in dalka soomaaliya ay ka dhacaan iyadoo wakhtigan uu si gurayo islamar ahaantaasina lasoo dhaafay xilliyadii ahayd in doorashooyinka qaar ay dhacaan taasoo sii xoojinaysa walaacii dadka qaar ay qabeen in doorashooyinka ay wakhtigooda ku dhacaan haddaba sida doorasho ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin uga dhici karayso gudaha dalka soomaaliya wakhtiga loogu talagalay ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa dowladda soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo soomaaliyaha ay ka dagaalgaleen colaadda gobolka tigrey ee dalka etoobiya beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyey baraha bulshada oo sidaasi sheegayey kuwaasoo sidoo kale ay ka hadleen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaano wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in arrintani aysan waxba ka jirin waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutarikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada dabaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga etoobiya iyo tigree inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ay dowladda etoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan tigree wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayuu kaasi ahaa milatariga mareykanka iyo toddobaadkan sheegay in saddex xubnood oo ka tirsan shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday nawaaxiga degmada jamaame ee gobolka jubbaland mareykanka ayaa sheegay inay geysteen laba duqeymood kuwaas oo lagu dilay xubnahaas mareykanku waxa uu intaasi ku daray in qiimeynta horedhacahi ay muujinaysay in cid rayda aysan wax ku noqonin duqeymahaas dhinaca kale warbaahinta ururka al-shabaab ayaa sheegtay in mid ka mid a dadka lagu dilay duqeymaha uu ahaa oday dhaqameed mid ka mid a saraakiisha jubbooyinka u qaabilsan aagga jamaame waxa uu v o e da u sheegay isaguna in qofka la dilay uu ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab toddobaadka waxaa magaalada muqdisho lagu dilay gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin dhigajuun kaas oo dilkiisu uu yimid saacado uun kadib markii uu dalka dibadda uga soo laabtay isagoo laga soo dabiibayay dhaawac kasoo gaaray weerar lagu qaaday gaari uu la socday sanadkeenu kasoo gudubnay dabeeqadiisi gudaha magaalada muqdisho dhigajuun ayaa waxaa la sheegaya in gaari uu la socday ay rasaaseeyeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya halkaasna uu ku dhintay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ragga weerarka geystay ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya wasiiru dowlaha amniga gudaha farxaan cali axmed oo warbaahinta la hadlay xilli aaska dhigajuun uu ka qaybgalay waxa uu sheegay in gacanta lagu hayo saraakiil iyo ciidan kulug lahaa dilka cabdixakiin dhigajuun oo ahaa gudoomiyihii degmada hodan banaanbax looga soo horjeeda dilkiisa ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen iyadoo uu soo gurayo wakhtiga la filayay in doorashooyinka waddanka ay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan midda madaxtinimada ayaa haddana waxaa lasoo dhaafay qaar ka mid ah xilliyadii lagu ballansanaa inay dhacaan doorashooyinka sida aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha jubbaland iyo puntland ee maamulada dalka soomaaliya ka mid ah ayaa weli waxaa ishtako ka qabaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo dowladdun ay sheegayso inay ku dhaqaaqayso oo ay ku dhaqaaqday tallaabo rasmiya oo sharciga ku salaysan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale dowladda dhaleeceynaya gaar ahaan guddiga ay dowladda u xushay in ay doorashooyinku maamulaan haddaba xaggee ayay arrimahani ku socdaan maxaase la gudboon xubnaha maamulada dalka soomaaliya dowladda federaaliga iyo mucaaradka waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya siciid kaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ku dhaqan waddanka sweden kana faallooda arrimaha soomaaliya waxaana ugu horreyn aan weydiiyey siday suurgal ku noqonayso in doorasho loo wada dhan yahay ay dhinacyadu kuwada qanacsan yihiin ay dalka soomaaliya ka dhacdo dhegeystayaasha v o a waan idin salaamayaa runtii soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guur ah oo humaag badan uu ku jiro halka soomaaliya ay ku socoto ama mustaqbalka soomaaliya nooc u ekaan doono inta badan waxaa la tilmaamaa wadamada kasoo kabanaya burburka ama dagaalada sokeeya soo maray inay u leedahay muhiimad gooni ah inay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah islamarkaasna natiijadeeda ay hesho sharciyad ballaaran soomaaliya oo kasoo kabanaysa burbur islamarkaasna juhdi fara badan lagu baxshay dibudhiska soomaaliya islamarkaasna hididiilo gelisay heshiisyadii kala duwanaa ee dhuusamareeb iyo kii ugu dambeeyey muqdisho madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo dowladda federaalku ay ku gaareen in fulinteeda caqabado badan ay soo baxeen islamarkaasna dadka soomaaliyeed ay u arki karaan inay ahaayeen caqabado madaxdu haddii ay wada fariisato in laga gudbi karay loona baahnaan lahayn in beesha caalamku ay fargelin ku samayso in hadda ay muuqato inaan looga maarmi doonin in la isku soo jijiido dhinacyada kala duwan jamaal sida aad og tahay wadamada dagaalada sokeeye kasoo kabanaya waxaa la tilmaamaa in iliidka dadka ah ama waxaa loo yaqaanaa nukhba siyaasiya ay ka awood badan yihiin dowladda laftigeeda sidaas la ajligeed dareen badan baa waxaa qaba beesha caalamka haddii doorashadu ay ku dhacdo iyada oo stakeholderska ama saameeleyda qeyb ka mida ay maqan tahay nooca natiijada kasoo bixi karta iyo sharciyadda ay heli karto in ay noqon karto mid welwel badan abuurta sidaas la ajligeed in madaxda soomaalidu ay wada hadal miiska dushiisa la iskugu yimaado waa mid lagama maarmaan ah si aysan u dhicin firaaq siyaasi ah iyo firaaq amni marka sicid maxaa la gudboon madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya maamulada iyo xubnaha mucaaradka waa mahadsantaa jamaal su-aashan waa su-aal aada u wanaagsan runtii dee madaxda soomaaliyeed waxaa la gudboon in lays-hor fariisto isla markaasna arrimaha caqabaduhu ay ka taagan yihiin laga wada hadlo si loo gaaro doorasho wadar ogal ah oo laysla ogol yahay natiijadeedana keenta mid sharciyad ballaaran hesha waxaan ugu rajaynayaa in bisayl siyaasadeed ay samayn doonaan madaxdu islamarkaasna laga gudbi doono caqabadaha hadda taagan oo u badan wax technical ah wax farsamo u badan sida hadda arrimaha la tiltilmaamayo gudiyada la xiriira doorashada taasna waa mid aan isleeyahay in madaxdu ay u baahan tahay inay wada fadhiisato arrintaasna laga wada hadlo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal siciid kaas oo aqoon-yahan soomaalida ku dhaqan waddanka sweden kana faallada arrimaha siyaasadda soomaaliya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gabagabeynaya tan iyo kulmi dambe nabadgelyo
ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale galabta waxaa barnaamijka aan idinkugu haynaa heese aad u xiiso badan oo weliba u badanna kuwii hore iyo kuwii dhexe inta aanan heesaha u gelin nuur xasan nuur bukhaari bal aan ka codsaday inuu noo soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan aan ku bilaabayna nuur dhambaalka ugu horeeya caash waxaa lagu bilaabay marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyayaasha barnaamijka caash cuud iyo nuur xasan nuur oo aan idinka guddoonnay saaxiibayaal marka xiga waxaa tahniyadda dhalasho dadka deriga ay kala yihiin aabuxaashe cismaan maxamed iyo hooyo deeqo shira sabriye ayay xaliimo guutaale maxamed ayay xaliimo siyaad shuuriye iyo eeda farxiyo cusmaan maxamed eeda caasho cusmaan maxamed adeer muxiidiin cusmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi maxamed shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi cabdikariim shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi cabdinuur shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cawil maxamuud maxamed eedo safiye maxamuud maxamed eedo shimse maxamuud maxamed xaashe cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cabdulaahi salaad xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xaashe cismaan cabdulqaadir xaashe cismaan sacadiyo xaashe cismaan haaruun xaashe cismaan iyo maariya xaashe cismaan fardowse maxamed shire iyo xasan deeq maxamed shire layle cabdikariim shire canab salaad maxamed iyo xawa cabdulqaadir maxamuud maxamed cabdulqaadir maxamuud geedi muuse cabdulle iyo maxamed salaad barre maxamed muuse xuseen iyo cabdalle cabdi xasan waxaa kaloo diraya farxaan maxamed cali iyo maxamed amiin cali muuse dhammaan dadkaasi oo ku nool ingiriiska sweden faransiiska holland iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan mustafa xaashi cismaan iyo hani colaad xasan oo saddexdii bishan uu wiil ugu dhashay caasimada soomaaliya ee muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey salmaan mustafa xaashi waxa ay leeyihiin soo barbaara oo noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiintuna waa xaggiina ayay yidhaahdeen oo ayahay aamiin ayaan leenahay ducadaasina ilaa ha uu aqbalo anigana aamiin ayaan u raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya haddaan soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa layidhi annagoo kale ah intaanan u gudbin tahniyad aroos oo wacan waxaa diraya baa layidhi dhammaan reer guure shimoy oo kale ah aabe xuseen guure shimoy aabo weli guure shimoy iyo aabe sheekh maxamed guure shimoy iyo aabe xareed guure shimoy waa dhammaan ilmo shimoy eedo xabiiba ku jirta cabdulaahi isaaq aadan iyo xasan isaaq aadan iyo cali isaaq aadan iyo sokorey isaaq aadan waa dhammaan ilmo isaaq aadana markana dhinacoodii loo gudbay waxaa ku jirta xaawa ku jirta leylow ay ku jirta jannaay aadan faarax caddey ruqiyo iyo carfoon dhammaantood waa ilmo isaaq aadan oon kala harin ayaa halkan isku soo bahaystay waxaa kaloo dhambaalka ku jira faadimo ibraahim borow iyo maryan cumar cabdi iyo sidoo kale mako xuseen guure iyo xaliimo xuseen guure sulaymaan sheekh xasan injineerka ayaa lagu naanaysaa dhammaantood iyagoo isku duuban asxaabtani waxay tahniyad aroos oo kaliya laaba baa la yiri ay u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa layiri waa taga lasoo wada farta iyo faraatiga waa tahay intaasoo gabaya waxaa loo tiriyey raxmo xuseen guure shimoy iyo weriye xasan kaafi cabdi oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda da afar waa d for ducada waa v o baa layiri waa tahay arooska raxmo xuseen iyo weriye xasan kaafi cabdi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee waara ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waanu ugu ducaynaynaa aamiin dhinaca dhambaalada haddaan u yara kaadsanno oo dhinacii heesaha dabacsan oo sida aan horeba idinkugu sheegnay toddobaadkan ah heeso u badan kuwii hore iyo kuwii dhexe oo weliba aad u xiiso badan waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay baxnaana waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay heestaani muddo ugu dambaysay amaba laga yaabo inay dhegda ay tabayso adaa buuqa samaysta haddana diida bulaanka marya mursale in socodkeeda macaan ku dhegaysta
tahay waxaana filayaa in dhegaystayaal badan ay u riyaaqeen heesta baxnaano iyo fanaanada maryam mursala ciise dambaalka gacanteeda ku jira caasha waxaa diraya dadka kale ah cabdi geesi sayid cismaan sheekh ibraahim iyo badri cabdulaahi ibraahim ciid qaasi muursame baxsan barkad xamine ifraax cabdi maxamed deeq dowlad iyo xasan maxamed cali cabdulaahi axmed aadan iyo dhuux axmed xuseen saciid axmed bakaal cabdirashiid muuse raale iyo cadnaan maxamed axmed shirwa cabdi samed iyo liibaan maxamed shirwa xaawo aadan kulmiye xamdo maxamed faarax xamdo muuse saalax iyo cabdulaahi warmooge cabdishakuur sunigaaga baa layidhi maxamed caalin iyo injineer hureyra maxamed shaafi sheekh xasan iyo faadumo ibraahim ismaaciil dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan faarax cabdi xuseen guuri iyo marwadiisa mareeme maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada gaalkacyo taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishii aanu ka soo gudubnay waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan u raacinayaa waxaa sidoo kale tahaniyadda dhalasho oo taas la mida diraya hooyo jamiilo isaaq rooble ee doofaadimo xasan afiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciime cabdi aadan iyo carruurtooda dhammaantood waa salaamaya iyo naciimo colaad xasan iyo seegeeda iyo carruurteeda tahliil colaad xasan iyo carruurtiisa maryan colaad xasan iyo cabdixakiim colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan deeq colaad xasana ku jira shamso barre colaad sayid cali colaad xasan iyo haaruun barre colaad maxamed barre colaad maxamed cabdi xasan iyo maxamed waa mahad naxar garuun iyo dhammaan ilmo barre colaad xasan iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xasan fiidow dhammaan iyagoon kala harin oo isku duuban islamarkaana kala jooga maraykanka jarmalka finland sweden austria iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan mustafa xaashi cusmaan iyo hani colaad xasan oo saddexdii bishan aan ku jirnay janawari ee sanadka laba kun koob iyo labaatan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey salmaan mustafa xaashi waa tahay salmaan mustafa xaashi waxaan leenahay soo weynow ducadii baaban bilaabay laakiin waabana loo wakiisha nuura waxaa la yidhi ducada wiilkan dhashay salmaan waa caasho iyo nuur bukhaari baa la yidhi waa tahay inaaba bilaabay aan dhammaystiro salmaan mustafa xaashi waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin heesta xigta caasha haddii aan inoo soo qabto waa heestii uurka kutabay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay mar hore ugu dambaysay waa hees cajiib ayaanan ka hor dhicina waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta farxiye cali iyo rashiid bulo waa fanaaniinta farxiye cali iyo rashiid bul yidhi ani maaha ruuxu uurkaa gutabay malaha waad asqowda halka aad dhegaystayaal kala socotaanna waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hambalyo aroos ayaan markaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah daahir jaamac muuse waxaa kaloo ku jira farxaan maxamed madar iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed dayib xaaji cumar cabdinaasir aadan yuusuf iyo saciid maxamed daahir yacquub maxamed axmed nuur cismaan nuux iyo mukhtaar cabdiraxmaan aadan axmed cali jibriil iyo asiyana cabdi cabdilaahi maxamed daahir maxamed iyo cabdirashiid sheekh daahir aadan mustafa cabdi jaamac axmed cabdi ow cali iyo mustafa nuur cismaan barkhad axmed cawaale cabdirasaaq cumar cabdilaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid oo cabdi abubakar xuseen maydhane iyo maxamed cabdi cali maxamed cabdulqaadir maxamed barre mawlid cabdi maxamed hibe mawliid oo cabdi iyo magool maxamed suldaan dhammaan dadkani waxay tahniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliid shaarub iyo xana maxamed jaamac oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay marka hore ayaa lagu soo bilaabay dhambaalka markanaan hayo salaan diiran daadihiyaasha barnaamijka naga guddoon baa layiri waan idinka guddoona mid lamidan hawadaanu idiin soo marinaynaa noo dhexaysa marka labaad baa la yidhi ee xigta annagoo kale ahee waa ruqiyo waa hooyo aan ka hormariyo waa hooyo ruqiye maxamuud xirsi habaryar shukri cumar cusmaan iyo habaryar sacda cumar cusmaan iyo seegeeda iyo caruurteeda habaryar khadar waa habaryaar khadar cumar cusmaan iyo abti asad khadar baa mise khatar oo habo khadar baa lasoo qoray laakiin khatar aan u qaato khatra cumar cusmaan iyo abti asad cumar cusmaan iyo abo waa habo canab cumar cusmaan iyo saygeeda iyo caruurteeda habaryaar raaxo cumar cusmaan iyo saygeeda iyo maxamed fadxi asad dhammaantood waxay kala joogaan jigjiga norway iyo maraykanka waxaanay hambalyo iyo duco isku laran oo aan la soo koobi karin oo fara badan baa layidhi hawada u marinayaan maxamed maxamuud yuusuf iyo kawsar maxamed xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada xarfo ee gobolka mudug waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara isku raaya ubad khayr qabana kala hela wiili caano gabaryo caano aamiin mar kale aan ka nasanno dhinaca dhambaalada waaban xiiqnasiin waaba u baahanahay sidaacad aan soo qabto heesta saddexaad ee barnaamijka waxaad nala dhegaysataan heestaalku dhegeedu yahay waa miirsaday waata maxay tiri maalinta ceelka soo martaad miirka waa hees aad iyo aad u macaan sidaan filayo dhegaystayaal fara badanna waaye waa i soo xusuusin doonta waa heestaalku dhegeedu yahay waa miirsaday labada cod ee fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
heesta waa miirsaday iyo fanaaniinta axmed naaji sacad iyo fanaanadda allaha u naxariistay faadimo qaasim hilowleh aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah awoowa cali shacbaan xasan abti qaasim cali shacbaan iyo abti cabdishakuur cali shacbaan abti cabdixakiim cali shacbaan iyo abti saleebaan cali shacbaan abti maxamuud maxamed amiin abti cabdulqaalib cali shacbaan iyo abti maxamuud cali shacbaan abti caamir cali shacbaan abti maxamed aamin cali shacbaan abti sandheere cabdulaahi yacquub habaryar humaana cali shacbaan iyo habaryar aliisa cali shacbaan iyo habaryar sumeya cabdisalaan sheekh ayay khadiijo cabdulaahi yacquub iyo ayay raxiimo cabdisheekh ibraahim eeda zakiya maxamed nuur iyo eeda nimca yuusuf axmed eeda daa'if maxamed nuur iyo eeda zaakiro maxamed nuur dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay halkani uga dirayaan jaaliya cali shacbaan iyo saygeeda khaalid maxamed nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waa muqdisho taariikhdu markii ay ahayd kowdii bishan january ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka wiilkaasi oo aanan magaciisa lasoo sheegin ayaan anaguna leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambaysa oo ah hambaliyo dhalasho oo weliba la yiri waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya iyadoo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha la-aanta af soomaaliga ee v o a waa tahay aslaan la kala gaara laakiin haddii hawada la marnaa qof walba gacanta iska hadinaysa waa tahay shaqaalaha faraha badan ayaa halkaa laga salaamaya waan idinka guddoonnay dhinaceenna mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa gaar ahaan baa la yidhi dhinacan daadihiyaasha barnaamijka magacayga waxa uu yidhi waa maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo jannaay ee xarunta gobolka baay waa tahay waxaan halkaana hambaliyo dhalasho farxad lean uga dirayaa buu yidhi walaalkay iyo saaxiibkay waa tahay waa ismaaciil isaaq maxamed iyo dumaashaday buu yidhi qaaliga ah haadiya cabdifataax cabdiraxmaan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay buu yidhi gudaheeda taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay january ee sanadka laba kun koob iyo labaatan gaar ahaan buu yidhi xaafadda horseed bay gabadhaasi ku dhalatay sidoo kale hambaliyadaas mid la mida waxaa diraya buu yidhi hooyo muslime ibraahim cusmaan iyo caydiruus isaaq maxamed iyo maa'ida isaaq maxamed iyo aabe isaaq maxamed iyo dhammaan reer isaaq maxamed iyo dhammaan midowda dhallinyarada deegaanka qaahiro buu yidhi iyagoo isku duubanaya waxa ay leeyihiin gabadhaasi ee aan adeerka u nahay soo barbaaro noqo tii anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda tubta toosanna allaha kugu hagaajiya bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin gabagabadii barnaamijkana waana soo gaarnay nuurow heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal dhinacaagan usoo riix inkastoo hees lasoo riixaysa in haddana dhinacaagan usoo riix bal dhegeystayaasha usoo qoba waa hagaaga caasha waxaan dhegaystayaashaan uga tegi doonaa toddobaadkan heesta ku jira hadalka waxaa si talentaalis ah ugu luuqeynaya fanaaniinta shakaroon axmed sagal iyo xasan aadan samatar waa tahay warku waa dhan yahay ku jira hadalka annagana barnaamijka iyada ayaan kusoo aftiraynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan dhegaystayaasha leenahay fii amaanillah
عروب وكليل داعي على العبردو جريان العروب وكليل داعي على العبردو جريان وبلقى شقاقي هالس كلنا في تعيدي هذا العام في ما تقبى يهو هذا العام في ما تقبى يهو تعالكم حبابي مايو نصيبكم قوبي مايو أنتنا وحبة وايميني جعلكم حبابي مايو نصيبكم قوبي مايو أنتنا وحبة وايميني عدى عند ميني كوتشر هذلك كوتشر كوتشر هذلك هذلك كوتشر عدى عند ميني كوتشر هذلك كوتشر كوتشر هذلك هذلك كوتشر
aad bay umahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo nuur bukhaari oo nala socodsinayay barnaamijka hambaliyada iyo heesaha halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a idaacaddii galabnimo ay si wada jir idinla socodsinayeen anigoo a jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan waanaga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambena nabadgelya